barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah waana siddeedda bisha mey sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo maanta waxaa ka mid a magaalada booramo oo tababar lagu siiyey dhallinyaro ka howlgasha warbaahinta iyo xubno ka mida golayaasha deegaanka haddaba maxay yihiin qodobada dhallinyaradaasi la baray waxyaalaha ay qabato ee dhallinyarta u qabato runtii waxaa ka mida dhinaca xirfadaha hadday noqoto kuwaasoo ujeeddadu tahay shaqa abuur in loogu sameeyo xirfadahaas waxaa ka mid a sida xirfadaha farsamada gacanta oo kale sidoo kale sida maamulka iyo maaraynta ayaa iyaguna ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood bulshada ku siiya wacyigelin dhinaca qaadashada tallaalka ka hortagga cudurrada faafa ah
qodobadaasi oo ay ku jiraan kaalimihii heesaha oo ayaguna hadba dhinacaan idinka maqashin doono
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaannu ku guda jirno barnaamijka hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada soo socotaa go'aan waa maantaba ah ee go-aankiisa ku qotoma haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee maraykanka iyo quwadaha dunida ee lala galay saddex sannadood ka hor madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa iyo sabtidii ku ekeyd si uu uga sameeyo go-aan ku aadan inuu sii wadayo heshiiskaasi oo la khafiifinayo dalkaasi cunuqabateyntii horey u saarnayd wax soo saarkiisa saliidda iyo dhuumaha shidaalka dalkaasi iyo sidoo kaleeto bangiga waddankaasi tallaabadaasi oo sidoo kale ay la socdeen midowda yurub iyo shakhsiyaad kale oo horey cunuqabateen waddankaasi u saaray ayaa waxay noqonaysaa culayskii ugu darnaa oo iiraan soo wajahay taasi oo markaasi keentay inay ka noqdaan wax soo saarkoodii dhinaca hubka nukliyerka inkastoo markii dambe ay jireen eeda loo jeedinayay iiraanse waxa ay ku adkaysanaysaa barnaamijkeeda hubka nukliyerka inuu yahay mid nabdoon
mas-uul sare oo ka tirsan ururka taalibaan ee ka dagaalama dalka afghanistan ayaa ku baaqay in la nabadeeyo guud ahaan waddankaasi afghanistan madaxa dhinaca cadaaladda u qaabilsan mowlaawi cabdulxakiim waxa uu sheegay in dhammaan dadka reer afghanistan kuwa ku nool dhulka uu ururkiisu ka arrimiyo iyo qaybaha kale ee ku dhaqan aagga ay dowladdu gacanta ku haysaba ay dagaalka ka daaleen haddana ay nabad doonayaan wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa v o eda soo gaarsiisay nuqul ka mida qoraalka uu mas-uulkaasi soo diray waxaana ku cadda in in badan oo ka mida xubnaha ururka taalibaan ay haatan nabad doorbidayaan hoggaanka ururka waa in uu tixgeliyaa rabitaanka dadka ee dhinaca nabadgelyada ah ayaa lagu yiri qoraalkaasi waxaana go-aankani uu imanayaa kadib markii lala tashaday baa la yidhi dhammaan hoggaanka ururka taalibaan arrintan ayaa muujinaysa ififaalo wanaagsan oo ku aadan sidii nabadgelyo looga aslaaxin lahaa waddankaasi afghanistan oo tobannaankii sane ugu dambeeyeyba ay dagaallo la degeen
magaalada booramana waxaa maanta tababar dhinaca kobcinta xirfadda iyo wadasii shaqe iyo wadasii aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal magaalada boorame waxaa tababaro dhinaca kobcinta xirfadda iyo wadida shaqooyinka ku salaysan warbaahinta halkaasi ku yeeshay lagu siiyo xubno ka mid a dhalinyarada warbaahinta ka howlgasha iyo golaha deegaanka tababarkaasi oo ay bixisay hay-ad maxali ah oo la yiraahdo i p r t waxaa wariyaha v o eda ee magaaladaasi haashim sheekh cumar good u wareystay tababarkan iyo taageerada kale ee ay u fidinayaan dhalinyaradaasi uu ka wareystay cabdulaahi xasan cabdulaahi oo ah madaxa mashaariicda ee hay-adaasi
hay-adda a p r t waxay ka shaqaysaa oo ay fulisaa mashaariic dhinacyo badan leh hadday tahay dhinaca caafimaadka dhinaca maamul wanaagga iyo dhinaca shaqa abuurka ee dhallinyarta dhinaca xirfadaha gaar ahaan sidoo kalena waxay ka shaqaysaa dhinaca saxaafadda waxaanu maanta ka fulinay magaalada boorama tobabar aanu siinaynay saxaafadda iyo sidoo kale golaha deegaanka kuwaas oo aanu ku tababaraynay sidii ay wada shaqayn u lahaan lahaayeen islamarkaana mid kastaaba doorkiisa iyo mas-uuliyadaha iyo waajibaadka saaran si loogu adeego bulshada ay u gudan lahaayeen
hay-addan i b r t goorma la asaasay mashaariicaha inta badan ay dhallinyarada u qabatana maxaa ka mid a
hay-adda i b r t waxaa la aasaasay sanadkii kii waxyaalaha ay qabato ee dhallinyarta u qabato runtii waxaa ka mida dhinaca xirfadaha hadday noqoto kuwaasoo ujeeddadu tahay shaqa abuur in loogu sameeyo xirfadahaas waxaa ka mida sida xirfadaha farsamada gacanta oo kale sidoo kale sida maamulka iyo maaraynta ayaa iyaguna ka mid a waxa kale oo iyaduna ka mid a oo in badan urur ka shaqaynayay inuu la shaqeeyo dhinaca saxaafaddana way u badan tahay hay-adda i b r t meelaha inta badan aad mashaariicda ka fulisaan ma gobollada waxa weeyaan somalilan mise inta badan waxaad ku kooban tihiin hargeysa iyo boorama horta waanu ka shaqaynaa guud ahaan dalkao dhan waanu waxbaanu ka qabannay laakiin inta ugu badan waxaa laga fuliyaa mashaariicda aanu qabanno hargeysa ayaa ugu badan sidoo kale dalka jabuuti oo kale waanu ka shaqaynay iyo meelo kaleba waanu kasoo shaqaynay sidaan sheegayna waa dhinaca la shaqaynta hay-adaha dawliga ah ee sida sharci dejinta iyo sidoo kale hay-adaha fulinta maadaama hay-addiinan ay daraasado fara badan dhinaca saxaafadda ay qabato ma is leedahay waxbay ka bedeli doonaan tababarada noocani dhallinyarada saxaafadda ku soo biiray iyo kuwa horeba ugu jiray ee aad tababarada u qabanaysaan haa dabcan aad iyo aad baan ugu rajo weynahay sidaanu horeba ugu fulinay inta badan waxaa dhacdaa inay runtii isku dhaco ka dhex dhaco dhinaca mas-uuliyiinta iyo saxaafadda oo marar badan xagga saxaafadda haddaan tilmaamo ku xadgudbo dhinaca anshaxa taasina ay loo aanayn karo dhinaca aqoontoodii iyo xirfadoodii dhinaca mihnada saxaafadda oo hooseysa taasina waa ururka i b r t iyo hay-ada i b r t waxyaalahay u aasaasan tahay sidoo kale maadaama la shaqayso instituushanadii dawliga ah hay-adihii xukuumadda ee dowladda iyadana awood kale iyo waxay kale u leedahay in sidoo kalena lagu tababaro mas-uuliyiintii muhiimadda ay saxaafaddu leedahay iyo inaanu mas-uulku ku xadgudbin awooddiisa uu sharci u leeyahay waxyaabaha aad ku soo qaadeen tababarkan maanta waxaa ka mid ahaa xeerka saxaafadda ee somalilan loo baahan yahay in lagu sameeyo dib u habayn maadaama xeerku uu jiro imminka muddo afar iyo toban sana ah taas oo aad daraasaad iyo cilmi baadhis aad ku samaynayseen ma is leedahay waa la gaadhay wakhtigii la samayn lahaa wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka saxaafadda ee hadda jira waan aaminsannahayoo waxaa jirta in muddadaa dheer ee saxaafadda soo shaqaynaysa somalilan jirtaba dee saxaafadduna way shaqaynaysa shaqo adagna way soo qabatay oo hadday noqoto dhinacii hubka dhigista iyo walaalayntii iyo nabadayntii dalka sidoo kalena dee xadgudubyo badan oo dhacana way samaysaa xeerka dhowr iyo tobanka sanno soo jiray ee labadii kun iyo afartii la sameeyey maanta waxaa la aaminsan yahay oo xitaa saxafiyiintu aaminsantahay inaanu kii lagu dhaqi lahaa aanu ahayn daraasado badan oo la sameeyeyna waxaanu samaynana waxaa ka muuqatay in goldaloolooyin badan uu leeyahay oo maanta lagu tilmaami karayn xeerba saxaafadduna ay runtii aaminsan tahay marka iyadoon dabar lagu samaynayn islamarkaana xorriyatul qowlkii la dabrin laakiin loo arkaya inay maslaxad u tahay dhinac kastaba ayaa ururku horta iyo hay-adduba ay kasoo shaqaynaysay saxaafaddana gobollo fara badan ay kala soo tashatay maantana aanu saxaafadan boorama ee gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama aanu kala hadlaynay waxaanu aaminsannahay hadduu xeerkaasi iyo uu yimaado dhaqangal noqdo oo haatanba samayntiisa ay ku hawl jiraan ururka saxafiyiinta solja annaguna aanu qeyb ka naho aanu kala shaqaynayno oo dhinaca sharci dejinta aanu alreedi kala shirnay inuu noqon doono mid wax weyn kusoo kordhiya saxaafadda islamarkaana mas-uuliyadaheedii iyo shaqooyinkeeda aan la odhan karin wuu dabraya laakiin wax badan u fududayn doona waana la gaadhay runtii wakhtigii qofka saxafiga ahaa oo mihnadiisa ku shaqayn lahaa islamarkaana xorriyaddiisu ay noqon lahayd mid la xisaabtan leh oo lagala xisaabtami karo haddii uu xadgudub ku sameeyo
cabdulaahi xasan cabdulaahi oo ah madaxa hay-adda i p r t oo iyadu mashaariic ka fulinayso boramo uuna warramayay wariyaha v o e da ee halkaasi haashim sheekh cumar good ayuu kaasi ahaa
dalal fara badan oo ku yaala qaaradda afrika ayaan weli laga cirib tirin cudurrada faafa ee ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecadu waxaana inta badan deegaanada ay weli cudurradaasi ka jiraan laga sameeyaa olole tallaal oo lagu cirib tirayo cabdi furre kaarshe waa nin dhallinyaro ah oo magaalada laascanood ka sameeya wacyigelin la xiriirta qaadashada tallaalka ka hortagga cudurrada faafa waxaanu u warramay cabdikariim olol
cabdi furre kaarsho waa nin dhallinyaraha waxuuna ku noolyahay magaalada laascanood cabdi waxa uu bulshada gobolka sool iyo laascanoodba ka wacyigeliyaa inay dadku qaataan tallaalka kaasoo faa'iido badan u leh muddo aad u fara badanna isagoo kusoo jiray qaabkii bulshada gobolka sool lagu wacyigelin lahaa waxyaabaha dhibaatada kuwa dhanka caafimaadka bulshadana loogu sheegi laha faa-iidada tallaalka uu leeyahay fogeyd xilliga aan galay anigu gaar ahaan cabdi ahaan waxaan ogaa xilligii hore ama aan arki jiray dadku marka aan ku soo dhownahay inay yidhaahdaan waa baabuurtii tallaalka ee caruurta la xareeyo la diido hooyada iyo aabbaha aan wakhti badan ku lumino marka u horeysa dadku marka ayna waxaan fahamsanayn iyagaa waxaan ka dhacsan ilaahay khayr ha siiyo bahdii caafimaadka ee naga horreysay ee gobolka sool joogtay ama madaxda ka ahayd ayaa waxay nagu booriyeen ama noo sheegeen inaan dadka si yar lagaga tegin ilmaha dhimanayana uu yahay ilmo soomaaliyeed oo cudurka dilaaga ee boolyadu uu ku dhaco bal ka warra qaabka dadka wacyigeliso anigu in badan baan ka shaqaynayay wacyigelin baan tallaalka ugu qoranahay gaadhi la yaqaano baa mikrofon iigu xidhan yahay mikrofoonkaas aanu ku qaylinaa degmada dhexdeeda iyo gobolka sool magaalada laascanood gudaheeda laascanood gudaheeda may fahansanayn tallaalku wuxuu yahay buu ahaa waan wacyigelnay maasha allah boqolkiiba boqol dadkii reer sool maanta boqolkiiba boqol waan halkan uga mahad celinayaa howlwadeenada caafimaadka oo in badan lagu booriyey dadka tababaray shaqaalaha in badan ku celceliya inaan dadka de maadaama ay dadku yihiin dad reer miyiya oo ka soo galay miyiga oo magaalada soo galay qaarkood qaarna miyiga joogaan in wixii aqoona ee markaa dadka la baray ay u sheegaan cabdi aan sidaad sheegtay codbaahiye ama mikrofon baad gaadhiga saarataa waxaa markii hore intaan gaadiidkan aanan helin ama aanan gaadiidkan ku shaqayn waxaanu qaadan jirnay mikrofoonka gacanta isagaan ku wacyigelin jirnay gurigii guryaha qaar baa la odhan jiray deecaan ahaayo laodhan jira ma talaashaan maasha allah hadeer boqolkiiba boqol gobolka sool wuu ka fargaraysan yahay waa la gaadhaa meel walba oo gobolka soola waxaa haysta tallaalka dad u jajaban oo wanaagsan oo ilaahay ka baqaya oo bulshadoo dhan way ku garanaysaa adiga bal ka horan calaamada keliya lagugu gartaa adiga maxay ta markay dadku ku arkaan waxaa laygu gartaa mikrofoonka gaadhiga iyo calaamado u gaara qolyaha tallaalku ay xidhaan iyo ama wacyigeliyaashu aanu xidhanno geed walba iyo meel walbana waanu tagnaa oo gobolka soola bal ka horan maxay kugu dhiirigelisaa inaad shaqadan qabato dadka voluntariga ee waxa loo dhiiba qaada ama geeyana waa dareemi karaysaa markay dadku ladnaadaan ama bulshadu ay caafimaad qabto bulsho caafimaad qabtaa dalkan iyo dadka wax u tari karta bulsho xanuunsanaysa ama booliga ku dhacday ama jadaaca ku dhacday ama gowracata ku dhacday ama kix ku dhacday ama tiibi ku dhacday dalkan waxba usoo kordhin mayso waxaan wadamada qaarkood dadku markay ka dhammaadeen saantii baa isugu hadhay saantii bini aadanka oo nafti ka baxday halkan saanimo taale dad noola soconaya baa jooga annaguna inta aanu noolahay ama laga shaqaynayo gobolka sool horumarkiisa boqolkiiba boqol waxaa kor u qaaday howlwadeennada caafimaadka
baadiyaha oo kale qaabkaad ku wacyigeliso aanu coolaha u tagno ama miyiga tagno waxaa jira geedad waaweyn oo la yidhaahdo kaamam ayaa dadka reer miyiga ama reer xoolodhaqatadu isugu yimaadaan waana u sheegnaa markaanu u sheegnaanu ku wacyigelinaa inuu xanuunkan yahay xanuun biyeyda ku dhex jira ama adduunka oo dhan ka jira waa way jirtaa marna ana afkay ku hadla inta badanna cajeelad baan duubaa oo ugu soo celceliyaa si bulshadu aynan dee uga aniguna aanan dee waa u daalin bulshada gobolka soolna un dee wuxuu uu noqdo in lagu soo celceliyo ay u fahmaan hadeer waxaa jirta tallaaladii u dambeeye la qabto boqolkiiba boqol ayay dadku tallaasheen waayo waxaa ku yimi xanuuno fara badan jadeecadii oo soo badatay gowracatadii adu waxyaala noocaasa maasha allah hadeer boqolkiiba boqol waa laka fargeliyay
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood wacyigelinta dhinaca qaadashada tallaalka ka sameeya oo lagu magacaabo cabdi furre kaarshe waxa uu u warameeyey cabdikariim olol
jacfar oo markaana gacanteeda tacsi ayaa kusoo dhacday inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow iyo dhammaan shaqaalaha v o eeda waxay tacsi tiiraanyeel u dirayaan falastiin axmed iimaan oo aabaheed axmed xaaji iimaan uu maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho waxayna amaba aan dhammaantayo ilaahay uga baryeynaa inuu jannatu fardowso ka waraabiyo marxuumka qoyskii qaraabadii iyo ehelka uu ka baxay oo falastiin oo shaqa wadaag nala ahna ay ka mid tahayna samir iyo iimaan uu ilaahay ka siiyo inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun haye maxaynoo xiga
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun zahraay tacsidaasi waxaan u wada diraynaa sidaad sheegtay oo falastiin axmed iimaan waxaanan ilaahay ka baryaynaa in xaaji axmed iimaan uu jannadii firdowse ka waraabiyo intii uu ka tegay oo falastiin ay ugu horreysa sidaad sheegtayna uu samir iyo iimaan ka siiyo waa sidaas
markana aan qodobadii aan idhaahdee wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca amaba kusoo dhowaada mid ka mid ah heesaha afkii dhacay ka dalaalan haadhudi jecele dugsimad dhalin dhawacaan qadaymidaysiyo dhigitiraysaw dhabxaale haa dhakhtarmad noqon dhawacaan qabaymidaysiyo dhigitiraysaw dhabxaale haa dhakhtarmad noqon dheema nuurayo qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdeed dhaabti dhabatiyo nawaadteed inta ku dhiman ma dhisnaare dheema nuurayo qof dhammaystira oo dhigeediyo aduma quruxdeed dhaabti dhabatiyo nawaadteed inta ku dhiman ma dhisnaare dheema nuuray qof dhammaystira oo dhigeediyo duma quruxdee dhaabti dhabati allahumna waate inta ku dhiman ma dhisnaare
waa tahay dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaana la diyaaraa jamaal axmed cismaan
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kadib markii ay bishii hore ku guulaysatay kooxda baris san german liigwanka faransa ayay hadda u tafaxeedinaysaa inay qaado caawa koobka frenja cab oo ay la ciyaari doonto naadiga heerka saddexaad ee les herbia kulankan ayaa qiimo gaar ah ugu fadhiya tababaraha kooxda b s g unai imeri oo ka tegaya kooxda kadib laba sannadood oo uu leylinayay imeri ayaa dhammaysan doona heshiiska uu kooxda kula joogo bisha juun ee soo socota kulanka caawa oo ka dhici doona garoonka stade de farance ayaa waxaa b s g ka maqnaan doona laacibiinta dhaawaca uga maqan ee kale ah neymar iyo marco ferrati dhinaca talyaanigana waxaa biri dhici doona fainalka tartanka cobba italiya oo ay ku loolami doonaan kooxaha yuventus iyo a c milan yuventus waxaa dhaawac uga soo laabtay oo tababarkana shalay ku soo biiray laacibinta kale ah mario manzukij mateo dicilio iyo stefano sturaro dhinaca milanna waxaa u soo laabtay lucas biglia oo dhaawacnaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay iyo suuso oo isna ku dhaawacmay ciyaartii ay milan axaddii la dheeshay kooxda firona anirahda sabtidii haddii ay milan badiso waxay noqonaysaa koobkii ugu horreeyey oo uu abid qaado tababaryaheeda cusub gatuso laakiin yuve iyadu guusha ciyaartan waxay uga dhignaan doontaa in tartankani ay ku guulaystaan markoodii afraad oo xidhiir ah sidoo kale yuventus ayaa qaadi doonta toddobaadkan haddii ay hal dhibic ka keento kulanka ay ciyaari doonta amaba labada kulan ee horyaalka ka harsan dhanka kalena xiriirka kubadda cagta yurub ee loo soo gaabiyey yuwefa ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta faynaalka ee koobka horyaalada yurub ee lix iyo labaatanka bishan dhex mari doona kooxaha reaal madrid iyo liverpool tababare masij miloret oo ah shan iyo afartan sano jir u dhashay dalka serbiya ayay yuwefa ku aamintay firimbiga ciyaartaasi oo ka dhici doona garoonka olymbic stadium ee magaalada kiyef ee caasimadda dalkaasi ukrain masij ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sannadka labada kun iyo sagaalkii xil ciyaareedkan wuxuu dhexdhexaadiyey afar kulan oo ka tirsan tartanka champions league iyo laba ciyaarood oo ka tirsanaa koobka yuruba league wuxuu ahaa garsooriyihii dhexdhexaadiyey fainalka koobka confederations cab ee sanadkii hore dhex maray chili iyo jarmalka sidoo kale wuxuu garsooray fainalkii ueva super cab ee dhex maray labadakunyotobankii kooxaha reaal madrid iyo sevilla xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
markana mid ka mid a heesihii kale aan idinkugu talagalnay
waxaan geela ka
codadkaasi cawaale aadan iyo hani u k waxa ay gebagabo u yihiin idaacaddayada iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen zahre cabdi axmed iyo aniga waa jacfar kukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo